myself. VOA1, the hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom dohor wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah labaiyo tobanka bisha maarj sanadka labakuniyoabaaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa koodii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaal qodobada aan idiin hayno ee idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono xaaladda nololeed ee naafada ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya yacni awood aan isticmaalno annagoo aanan lahayn ayaa waxaan u dhaqdhadiigayay inaan sidii aan uga mir dhali lahay caafimaadkii inaan ka gun gaaro sidii aan caafimaad daryeel aan ku heli laha caafimaad aan mar walba u dhaqdhadiigayay sidaas darteed ayaan macnaha kaarkay ugu dhaqdhadiigayay inaan ku noolaado
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeenna ama idaacaddeenna duhurnimo balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaal dagaal iyo qaraxyo ayaa sabtida maanta ka dhacay bannaanka magaalada caasimadda ee kiyef iyadoo ciidamada ruushka ay horumar ka sameynayaan kusiqitaankooda gaabiska ah ee caasimadda ukrein waxayna sii wadaan duqeymaha iyo bambooyinka ay ku garaacayaan magaalooyinka go-doonsan ee dalkaasi xilli maraykanka iyo xulufadiisa ay sii adkeeyeen cunaqabataynta ka dhanka ah moscow wasaaradda difaaca ee britain ayaa sheegtay in ruushka oo ballaariyey dagaalkiisa ka dhanka ah ukraine ay ciidamadiisa shan iyo toban kilomitir u jiraan bartamaha magaalada kiev taasoo qayb ka ah iskudaygooda la wareegidda caasimadda geesta kale madaxweynaha ukraine nicolas zenaliski ayaa muuqaal uu baahiye ku sheegay in ruushka ay qafaasheen ivan fedrof oo ah duqa magaalada koonfurta ku taalla ee malibol wuxuuna ku tilmaamay dembi ka dhan ah dimuqraadiyadda dagaalka iyo qaraxyada maanta laga maqlayo bannaanka caasimadda ukrain ayaa kusoo aadaya iyadoo ruushka uu bilaariyey duulaankii uu ku yahay dalkaasi islamarkaana uu xalay duqeymo cirka ah ku beegsaday xarumo dhinaca cirka ah oo ku yaala magaalooyinka lusk iyo ivan frankfisk ee waqooyi bari ee ukrain sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda difaaca maraykanka oo magaciisa ka gaabsaday dalka turkmistan ee dhaca bartamaha asia ayaa sabtida maanta waxaa ka dhacaysa doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey doorashada ayaa waxaa ku tartamaya madaxweynaha dalkaasi kurbanli maxamedof iyo wiilkiisa sardaar iyadoo saadaasha warbaahinta ay sameeyeen ay muujinayso in wiilka uu doorashada ku garaaci doono aabihiisa madaxweyne maxmedof ayaa hayay xukunka dalka saliidda hodanka ku ah tan iyo laba kun iyo toddobadii waxaana doorashadan ay timi kadib markii madaxweynaha uu ku dhawaaqay bishii hore qabashada doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey sardaar oo afartan sano jir ah ayaa hadda ah ra-iisul wasaare ku-xigeen waxaana la tartamaya ilaa iyo siddeed musharax oo kale dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naga intaas halkaaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana dhagaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdisalaan axmed salas oo jooga xeryaha dhadhaab ee dalka kenya
asalaamu calaykum wakhayaari idilkiima meel walba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada barnaamijka maanta guud ahaan waxaan ku faaqidi doonaa nolosha qarsoon ay ku nool yihiin dhallinyarada naafada ah ee ku jira xaalada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ee dalka kenya iyadoo xaladaasi ay ka diiwaan gashan yihiin in ka badan shan kun oo ka mid ah dadka naafada ah kuwaas oo u badan dhallinyaro qaarkood lixaadoodii ku waayey dagaaladii ka dhacay soomaaliya iyo masiibooyin kale barnaamijka waxaa marti ku ah faahin isaaq raage oo ka mid ah guddi ay leeyihiin dadka naafada ee ku nool xeradaasi ugu horeyn dhegeystayaal aan faahin barnaamijka ku soo dhoweyno magacaygu waa faahin isaaq raage waxaan ku dhashay gobolka galguduud gaar ahaan waxaan kusoo koray magaalada muqdisho sagaashan iyo toddobadii ayaan waxaa noqday naafo aan ku naafobay magaalada muqdisho gudaheeda xilligaas daryeel caafimaad ama yacni kama uusan jirin magaalada muqdisho dadka aan aniga yacni ehelka io ahna wax dhaqaala ma aysan haysan sidaas darteed ayaan ku naafobay magaalada muqdisho gudaheeda waa tahay faahin shilka aad dabcan xubnaha qaaliga aad ku weysay qaabkee dabcan ula kulantay oo ku haleelay
waxaan ahaa nin shaqaysta ah oo kadhex xoogsada magaalada muqdisho darawal gaari bial ah oo magaalada muqdisho dhexdeeda ka shaqeeya ayaan darawal ka ahaa sidaas darteed waxaan la kulmay dad burcad ah bawr igu risaaseeyey sidaas darteed aan ku naafoogay waxaad sheegtay in xilligii shilka aad ku dhacday wadanka caafimaadkiisa ama dabcan isbitaalada heli karay markaas ay aada u yaraayeen n maxaad samaysaa marka oo la tacaalid ah si aad caafimaad ku hesho
waxaan isku dayey wakti badanaan horta aniga aan yacni sariir saarnaa oo muddo shan sano ku dhowaan sariir saarnaa kabacdi yara rag dhallinyaraah oo isxilqaamay ayaa waxay ii gadeen cirbado oo yacni neerfaahoo laga keenay waddamo kalaa la ii keeno lixaba ah markaasaa saxaradii kaadii iyo ii istaageen oo inaan dhaqdhaqaaq sameeyo oo baaskiil aan fuulo haa aan la kulmay marka sidaa darteed markaa wixii ka dambeeyey waxaan marba mar ka dambaysa isku taxaluujinaya sida caafimaadkayga aan tacaal aan u heli lahaa waa tahay goormaad markaa muqdisho ka soo baxday oo aad soo gaartay xeryaha dhadhaab xeryahan qoxotiga safara ka horreeyaya jiray oo aan dalka altriyey iyo etoobiya iyo aan anigoo mar walba isku dayaya inaan yacni aan hayadaha gargaarka ee u n h c r iyo hayadaha qoxotiga aan ka helo sidii aan daryeel caafimaad u heli lahay aan u tegey labadabana waxba igama soo suurtogelin elitariya etoobiya qaxootinimo miyaad ku tagtay haa qaxootinimo ku tegey kabacdi markii waxba iiga suurtageli waayeen waxay danta ugu qasabtay inaan dib ugu laabto soomaaliya labadii kun iyo tobankii ayaa waxaan iskaga soo tegey magaalada muqdisho waxaan kusoo usoo ambabaxay dhanka kenya anigoo markaas door bidaayey in aan caafimaad yacni aan caafimaadkayga sidii loola tacaali laha waa tahay markaad timaaday xeryaha dhadhaab yaa la socotay yaase safarkaasi ku weliyey
waxaa igu weheliyey nin oo naafo ah oo aniga xanuun yacni aniga dhibka ugu dhacay oo kaleeto uu ku dhacay waxaan soo gaarnay xeryaha dhadhaab labada kun iyo tobankii bishii bishii tobnaad lix iyo labaatankeedii
waa tahay qaabkee baad marka nolosha qaxootiga ula jaan qaaday adigo ah qof naafo ah haddana dabcan xeryaha aan bulsho ama dad aan ka aqoon
aniga yacni mar walbaba waxaan u dhabar adeegayey dhibaatada iyo gaajada iyo qoraxda iyo yacni awood aan isticmaalno anagoo aanan lahayn ayaa waxaan u dhabar adeegayey inaan sidii aan uga mir dhali lahay caafimaadkayga inaan ka gun gaaro sidii aan caafimaad daryeel aan ku heli laha caafimaad aan mar walba u dhabar adeegayey sidaas darteed ayaan macnaha kaarkay ugu dhabar adeegayay inaan ku noolaado kolley waa nala soo dhoweeyey kaaraan nala siiyey waxaan ka mid ahayn bulshada qaxootiga oo kaararka la siinaya ka mid ahayn daryeel intaa ka fog oo noola sameeyey oo dadka naafadaa si gaar loogu sameeyey ma uusan jirin waa tahay dhegeystayaal badan ayaa ku dhegeysanaya faahin waxaad u sawirtaa qof amaba qofka naafada ah ee ku nool xeryaha dhalaab qaabku u nool yahay
qaabka dadka naafada ay u nool yihiin waa qaab adag qaab aan ku sawiri karo ama aan yacni cod ku soo dhammaystiri karo ama aan qalin ku dhammaystiri karna ma ahan waayo markii aan idiin sawiro dadka naafada si ay u nool yihiin laba nuuc ayay u nool yihiin qof waa qof ku dulnool qof yacni dad ama ehel yihiin ama ay isyaqaanaan ku dulnool oo wixii ayaga kaarkoodaas iyo wixii kaarkiisa ay ka helaan ay wada isticmaalaan haddii qof naafo ah oo cid la nool cid yacni hoy ahaan xataa markii loo fiiriyo waxaa laga yaabaa ciddaas kaarkeeda inuu toban leeyahay ama uu sideed leeyahay qofkaasi sideed qofood qofku naafaha qol gudihiisa kulama noolaa karo wuxuu ku nool yahay darso meel yacni ama marya lagu sameeyey ama bustayaal lagu sameeyey ayuu ku nool yahay dhaxantaas iyo qabowgaas korkiisa ku dhaca yacni cid oo u gurmata ama cid macnaha u maqanina ma jirto ilaahay iyo meesha dadka uula nool yahay aan ahayn waxaa kaleeto oo qaab kaleeto ay u nool yihiin waxaa waaye waxay ku nool yihiin kaarka asaga uu qofkaas uu leeyahay ama kowlaha ahaado ama labaalaha ahaado ama saddexlaha ahaado wax kaloo nololhoo aniga aan idiin cadday karo idin dhihi karaa wax qaabkaas uu u nool yahay ma jiro waa tahay qofka markuu dabcan kaarka kowlaha haysto garaamka uu helo waa intee garaamka uu helaahi waa kiilo moodiya ee labaatan iyo shan labaatan iyo lix garaam oo digir ah iyo nuskiilo saliid ah intaas unbuu helaa haddee intaasna qof kastoo caqligiisa uu shaqaynayo wuu dareemi karaa inaan qof yani bil ku noolaa kara uusan jirin marka nolosha ay ku nool yihin waa nolol aad u adag nolol aan macnaha aniga hadda aan sawir kara ma aha waa tahay faahinow waa arrin runtii culeyskeeda leh qof walbana uu garan karo n haddii aan dhinac kale wax kaa weydiiyo gaadiidka qaarkiin ay haystaan ama ay isticmaalaan waddooyinka deegaanka kunashiin ku yaallo tegista xafiisyada bal arrintaas ciidan ka warbixi
dadka naafada horta sida badan waxay isticmaalaan baaskiil wax yani wax kale isticmaalahay way ku yaryihiin marka baaskiil hadda wakti xaadirkan aan joogno wakti waxaa jirtay baaskiilada dadka naafada ay ku socon kareen oo deegaanku deegaan macnaha ku cusub yahay dadku uu ahaa oo dhulku uu adkaa baawuraa loo isticmaalay xoolaa loo isticmaalay dameeraa loo isticmaalay dadaa isticmaalay dhulkii dhul wuxuu noqday roobabaa da-ay dhul buura iyo godod iyo bacaad huu noqday yacnii boqolkiiba shan ama toban ama shan ama lixaa ka isticmaali karaa baaskiilka oo magaalada inay ku gaaraan laga yaabaa laakiin inta kaleeto waxay ku nool yihiin hadda xaafadahay joogaan dad magaalo aadi kara ama yani ama ha soo tuugsado ama dad macnaha saaxiibadiisa ha soo shaxaado qof oo magaalada aadi karaahi wuu ku yidhiyaad waa tahay waxaan la socdaa masaafo ahaan in inta badan xaafadaha iyo goobaha hay-adaha ay kala fog yihiin n waxaad iiga warbixisaa meelaha raashinka laga bixiyo iyo xafiisyada hay-adaha ma u samaysan yihiin qaab dadka naafadaha ay u gaari karaan dhismo ahaan iyo dabcan waddo ahaan mar walba horta hay-adaha waxaan kala hadalnaa dadka naafadaha in ay bulshada ka mid noqdaan oy isticmaalaan meelaha hay-aduhu ay degan yihiin ama xafiisyada kaleeto ee bulshadu ay danaha ka yeeshaan ama ay aadaan sidaasoo kaleeto inay ayaguna ay macnaha bulshada waxula wadaagaan ayaan mar walba kala talinaa dadka hay-adaha maaxda u ah ama bulshadaba aan kala talinaa marka aniga mar walbaba waxaan u arkaa in hadalladeena macnaha aysan loo dhuganugulayn oo nala ka qaadanin waayo aniga inta xaafiis oo kolley aniga hadda dhagaxley ku taallaan arkay soddon iyo intaasoo xaafiisa ku taallo hay-ada ay leeyihiin markay aan soo koobo waxaan dhihi karaa laba xafiis ama saddex xafiisa yacni dadka naafada ay isticmaali karaan inta kaleeto yani waxaa lagu tala jaranjarooyin waxaa lagu talagalay dad caadi inay isticmaalaan waa tahay oo xafiisyada uma samaysna maya uma samaysna waayahay dhinaca kale guryihiinna aad ku nooshihiin musqulo dadka naafada ah ama qofkan barleska oo isticmaali karo ma laydin dhisay
waxaa la siiyey musqulo aan malayna inay labayo toban musqul ahaayeen labayo toban musqulna shan kun iyo laba boqoloo dadahoo naafa ah inaysan macnaha aysan dabooli karin qofka caqli lagu dareema boqolkiiba siddeetan waxay isticmaalaan musqulaha caadiga ah bulshada ay isticmaalaan marka saasaa marka lama dhihi ma dhihi karo hadda aniga waxaan isticmaalnaa musqulaha caadiga ah oo dadka naafada loogu talagalay waayo toban musqulo labayo toban musqulo ama saddex iyo toban musqulood ma dabooli karo shan kun iyo laba boqol oo naafo ah ma dabooli karaan baahidooda waayahay waxaad sharaxaad ka bixisaa dhinaca kale dhalinyaro fara badan iyo qaar masiibooyinka kale ee dabiiciga ah oo waxleele ayaa qaxootiga ku nool n ma jiraan daryeel ka baxsan garaamka yar oo aad heshaan oo marmarka qaar xataa hay-adaha samafalka intaad ka heshaan
waxaa jira xiliyada iidoo kaleeto maalmaha ee hadda aan ku tilmaami karo labada iidood oo kaleeto in yani dad muslima ay waxyaaba ay qaxootiga soo gaarsiiyaan inay dadka naafada wax ka soo gaaraan waa laga yaabaa laakiin wax oo si gooni ah macnaha ee taargid uga ah dadka naafadaha oo macnaha la siiyaa ma jiraan waa tahay n marka aad goobaha biyaha laga cabo tubooyinka oo kale raashinqaadkao kale aad baahi idinka gasho qaabkeeba markay bulshada idinla macaamilaan dad idiin khidmeeyo idin soo dhaweeye ma yihiin mase rafaadka iyo leenka la gelaya qayb ka tihiin horta markii meesha raashinka aan ka hadlo waxaa jira guddi qaxootiga ay samaysteen oo dadka naafada yani ay shaksiyaad ama shaksi ama laba shaksi oo dadka naafada ka mid aho guddidaas ka mid aha jira mar walbana u taagan inuu dadka naafada u saaciideeyo marka sida badan waa la saaciideeyaa laakiin sida ayaga ay rabaan yani waxuma ahan waayo waxay mar walba isticmaalaan iridda laga galo ee dadka bulshadu ay ka baxaan isticmaalaan oo wadda ay ka soo galaan yani meesha raashinka ay ka qaadanayaan oo ay ka soo galaan ma jirto laakiin waddadaa bulshadu ay isticmaasho oo laga baxo ay isticmaalaan waa tahay in dhinaca kale dhibaatooyinka guud aad dareemayso maadaama waqhti dhexeed ah ku nooshahay oo isleedahay maanta dadkan waa u gaar oo aad la wadaagayso bulshada soomaaliyed maxay tahay waxaan waxaan la wadaagaa bulshada soomaaliyeed in dadka naafada horta waa dadka keliya oo yani mar walbaba in la saacideeyo oo la garab istaago mudan waaye anoo yani magaca dadka naafada ku hadlaa waxaan ka codsanayaa hayadaha hay-adaha gargaarka iyo ummadda soomaaliyeedba waxaan ka codsanaa inay dhinac kasta oo dadka naafada ay ka saacideyn karaan ay ka saacideeyaan waxbarasho yani waxaa jira dad arday ah oo waxbarta oo naafo ah waxaa sida badan hal iskuulay wax ka bartaan sida aniga aan yani gudiyadii ama iskuullada markaan tagno sidaan kusoo arkay hal iskuuley wax ku bartaan waxaa jira arday iskuulladii bogtay oo naafo ah waxay keeneen sida badan gareed hoosey keenaan oo aan ardayda yani waxa waxbarashadooda aan u qalmin waxaan ka codsanaa marka hay-adaha mar dhinac walba oo dadka naafada ay dhinac walba way ka dhibaataysayiin in yani meel walba oo ay ka garab istaagi karaan inay ka garab istaagaan sidaasaan codsanaa adinkana aad iyo aad idinkuu mahad celinaa dhammaantiin waxaan idinka codsanaa inaad si si kasta iyo si dadban iyo si toosaba aad yani codkeena aad ku gaarsiisaan hay-adaha gargaarka iyo ummadda soomaaliyeed kaasin wuxuu ahaa fahin isaaq raagi oo ka mid ah guddida naafada xorada dhagaxley ee dhadhaab oo barnaamijka maanta marti ku ahaa guud ahaan dhegeystayaa halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaan idiin soo tebinayay anigoo ah saaxiibkiin cabdisalaan axmed cabdisalaan salas dhegeystayaal intaan barnaamijkan barnaamij xeeg ugu kulmi doono sidaa iyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdisalaan axmed salas oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhallinyarada markana britain dowladda britain ayaa ka codsatay in dadweynaha ingiriiska ganacsatada hay-adaha iyo bulshada ay marti ahaan u qaabilaan dadka ka qaxaya duulaanka ruushka uu ku qaaday ukrein saraakiisha laanta socdaalka britain ayaa ka shaqayn doontaa inay qaxootiga ukrein u gudbiso shaqsiyaadka ama hay-adaha ku habboon inay dejin karaan waana inay dadkaasi ogolaadaan inay qaxootiga hayaan muddo lix bilood ah sidoo kalena ay caddeeyaan inay buuxin karaan shuruudaha ku habboon haynta qaxootiga warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o e-da cabdixaafid cawl ismaaciil oo jooga london waa qayb ka mid a dadaalka ay britain ugu jirto inay u muuqato inay qayb libaaxle ka qaadanayso qaabiladda qaxoontiga ukrain xataa iyada oo aan ka mid ahayn midowda yurub iyo iyada oo dhowr jeer dowladda ay xisbiyada mucaaradka iyo hay-adaha u dooda xuquuqda dadka magalidoonka ah ku canaanteen inay london ka cagajiidayso qaxoonti badan oo reer ukrain ah inay qaabisho nidaamkan oo cusub waa markii ugu horeysay ee britain ay dadweynaha ka codsato inay ka qayb qaataan martigelinta dadka reer ukrain ee britain soo gaadhaya ra-iisul wasaaraha britain boris johnson oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inay dowladdiisu si naxariis lowla dhaqmi doonto dadka qaxoontiga ah ee ka soo qaxaya ukrain waxaa kale oo uu sheegay in nidaamkan cusub ee dadka hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bani-aadnimada ganacsiyada iyo kooxaha kala duwan ee bulshadu ay dejin doonaan qaxoontigaas faahfaahin dheeraada ay dowladdu toddobaadka soo socda ka bixin doonto waa kuwan qaar ka mida dadka ka qaxaya ukrain
anigu waxaan ka imid galbeedka yukrein deegaanada dhexda ku yaallo iyo bariga ayaanu dhacnaa laakiin putin lama aamini karo gabadhii aanu dhalnay ayaan wadaa ninkaygii ilama socdo waxbaannu iska dhicin doonnaa haddii xataa aanan yurub na caawinin
dowladda britain canaan badan ayay kala kulantay xisbiyada mucaaradka iyo dadka u ololeeya qaxoontiga ma la odhan karaa isbeddel ayaa ku yimi kaalinta ay britain qaadanayso su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim hirari oo ka faalooda arrimaha britain degana magaalada glasgow ee mandaqada scotland boris johnson waxa uu sheegay inay muhiim tahay in uu madaxweyne putin ku guuldaraysto weerarka uu ku qaaday ukraine iyadoo taa laga duulayo ayaa ukraine waxay waddankan u k uu siiyey waxay ugu yeedheen caawimo dilaaya wasiirka gaashaandhigga ee u k ben wallis waxa uu taakulaynta ukrain ka qaatay door weyn laakiinse waxaa la saluugsan yahay qaabilada u k ay qaabishay dadka lagu tilmaamay labada milyan ee ka qaxay dagaalka ukrain Een waxaa toddobaadkan la isbarbar dhigayay qaabilaada qaxootiga ee u k iyo kuwa wadamada kale ee yurub iyadoo aada loo hadal hayay soddonka kun ee jarmalku uu aqbalay iyo tirada u k oo toddobaadkan taagnayd saddex boqol oo keliya ah dowladduna way dareensan tahay in dadaalkeedu uu gaabis yahay oo ra-iisul wasaaruhu markii uu arbacadii baarlamaanka la hadlayay de waxa uu sheegayay inay dowladdiisu ay hogaamiyo hogaamiyaan dad ka soo jeeda qoysas qaxootiya kuwaasoo uga jeeday wasiirka arrimaha gudaha briti patel oo reerkoodu kasoo baxsaday idi amiin labayo toddobaatankii iyo wasiirka cadaaladda dominic crab oo aabihii kasoo cararay hitler kunsagaalboqoliyosideediyosoddonkii inta badan dadyoga ka soo horjeeda in ay qaxoonti badani britain soo galaan waxa ay ku doodaan inay culays uu soo fuuli doono hay-adaha dowladda ee bixiya adeegyada bulshada sida guryaha iyo caafimaadka laakiin uma muuqato in wararkaasi iminka ka jiro yurub iyo britanba xogayaha dowladda hoose ee guriyeynta britain michael goof ayaa faahfaahin ka bixin doona nidaamka uu u shaqayn doono qaabka ay u imanayaan qaxoontiga ukraine ee qaraabada ku leh britain iyo habka ay kooxaha kala duwan ee bulshada ganacsatada iyo hay-adaha ka shaqeeya gargaarka bani-aadnimadu ay u kafaalo qaadi doonaan cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london aad ayuu u mahadsan yahay cabdixaafid cawle ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray dalka britain markana dhegeystayaal wararkii cayaaraha maxamuud mascade oo jooga minnesota ayaa inoo hayaa
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka ingiriiska kulamo adag ayaa maanta iyo caawa mar kale la isugu soo noqonaya kooxda kubadda cagta ee brighton of albion ayaa gurigeeda ku soo dhoweynaysa kooxda kubadda cagta ee liverpool liverpool ayaa waxaay doonaysaa kulankan inay saddex dhibcood jabka ku shubato maadaama ay doonayso inay ku soo dhowaato kooxda kubadda cagta ee manchester city oo iyadu hogaanka horyaalka ku hogaaminaysa lix dhibcood laakiin kooxda kubadda cagta ee manchester city kulan dheeri ayay ciyaartay taasi oo liverpool doonayso bari inay ka faa'iidaysato oo ay ka dhigto ciyaarta kulamada la ciyaaray isku mid a laakiin saddex dhibcood oo keliya laga sarreeyo iyadoo markaasi bisha abril kulanka labadan kooxood ee guriga manchester ku wada kulmi doonaan ay markaa kooxda liverpool rumaysan tahay in haddii ay kulankaa ka badiso uu horyaalku noqon doono mid ilaa iyo kama dambaysta lagu fariyo footamo si kastoo tahaba kooxda kubadda cagta ee brighton of albion oo gurigeeda ku ciyaaraysa ayaa lafteedu isku dayeysa awooddeeda oo dhanna isugu geynaysa siday dhibco kaga reeban lahayd kooxda kubadda cagta ee liverpool kooxaha burnley iyo brentford ayaa iyaguna ku wada ciyaaraya magaalada london oo guriga kooxda brentford ay labadan kooxood ku kulmayaan kooxda burnley ayaa waxa ay ka cararaysaa ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska aana kooxdu ay xooggeeda isugu geyn doontaa sidii ugu yaraan hal dhibac ay garoonka kooxda brentford ugala soo noqon lahayd kulanka sida weyn isha loogu hayo ayaa caawa fiidkii waxauu dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo tottenham hatsba labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaraya gegida oltravord ee magaalada manchester tottenham hatsba oo kulamadii u dambeeyey soo guulaysanaysay iyo manchester united oo guuldarrooyin la kulmaysay ayaana fooda isdaraya macalin conte ayaa waxuu haatan u xusulduubayaa sidii uu kooxdiisa ugu suuro gelin lahaa inay u soo baxdo ciyaaraha horyaalka qaaradda yurub ee champions league macalinka kooxda kubadda cagta manchester united reynak ayaa isaguna waxa uu isku dayayaa sidii kooxdiisa guuldarooyinkii maalmihii lasoo dhaafay soo gaarayey uga leexin lahaa uu kooxda ugu yaraan guul ugu keeni lahaa si kastoo naqotaba labadan kooxood ayaa taageerayaashu si weyn isha ugu hayn doonaan dhinaca suuqa kaliibsiga ciyaartooydana wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayeen kooxda kubadda cagta manchester city ay heshiis hordhaca la gaartay kooxda brusia dortman kaasi oo ay kula soo wareegayso ciyaaryahan berut helen koob iyo labaatan jirka u dhashay waddanka norway ciyaaryahankan ayaa ah xidigaha loogu doonista badan yahay qaaradda yurub waxaana kooxda kubadda cagta ee brusia dortman xidigan ay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ku qiimaysay in ka badan boqol milyan oo ganiga ingiriiska si kastoo taaba ciyaaryahankan ayaa haatan wararku waxay sheegayaan kooxda manchester city inay daydayayso walow xidigan aabihii uu hore ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee manchester city taasina ay rajo gelinayso taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee manchester dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa iyaduna xidigan iyana u xusul duubaysa la arki doonee haddaba xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado halka uu ciyaaryahan halan ku dambeeyo intaasina waxaan ku soo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha intaynu mar kale dhegaystayaal dib u kulmi doonno waa mascad dawida ku dhaafaya sida ay nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinayay wararkii cayaaraha markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii habboon iyo codkii cabdulqaadir jubba codkaasi ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo